halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee xiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah saddexda bisha mey sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
marra ma shaqaynayso in dalkaana la rabo in la dhiso dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey inta la dhinac maro lala yimaado kuwa jeebka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarigjiidka noocaan oo kala soo baxa markaas kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland oo ka hadlay kulankii dhowaan nairobi ka dhacay iyo doorashada jubbaland waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan siyaasadaha dhaqaale ee maamulka madaxweyne trump oo saamayn ku yeeshay ganacsiga iyo shaqooyinka baabuurta xamuulka ah ee maraykanka barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
dalka itoobiya rag hubaysan ayaa la sheegayaa inay ku dileen tobaneeyo qof deegaanka gumuus ee gobolka amxaarada ee deegaanka xaawi degmadiisa jawi dadka ayaa la sheegay in si wadar ah loo laayay iyadoo raggan hubaysan ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka amxaarada abera bayeta oo madax u ah amniga deegaanka benish guul gumus ayaa u sheegay v o e da qaybteeda ethoobiya la hadasha in dadka la dilay si wadar ah loo aasay ma aanu sheegin tirada rasmiga ah ee la dilay dadka la dilay ayaa kasoo jeeda qowmiyadda gumuska loo yaqaana ee degta gobolka amxaarada mar ay v o e da weydiisay tirada inta ay la eg tahay ayuu abera sheegay in uusan tiro sheegi karin balse ay dadku aada u badnaayeen
saraakiisha waqooyiga mosambiq ayaa ku dhawaaqay in cudurka daacun caloolaha uu ka dilaacay meelihii ay ku dhufatay duufaantii kenet taas oo ka dhalatay biyaha oo ay wasaqeeyeen duufaanadii dhacay in ka badan labaiyo toban qof oo cudurkaasi ku dhacay ayaa lasoo wariyey usbuuc kadib markii ay dabaysha ku dhufatay waddanka ku yaala afrikada bari oo ku socotay awoodda heerka afraad ee cabirka dabaylaha iyadoo jaraysay masaafo dhan laba boqol iyo siddeetan kilomitir saacaddii tirada dhimashada ayaa hadda maraysa koob iyo afartan ruux shaqaalaha caafimaadka iyo hay-adaha gargaarka ayaa si adag ula tacaalaya inay ka hortagaan khasaare dheeraad ah oo ka yimaada duufaanta hay-adda caafimaadka adduunka ee hu ayaa qiyaas ku bixinaysa in ku dhowaad laba boqol kun oo ruux ay u baahan yihiin gargaar dawo ah duufaanta kenet ayaa ku dhufatay waqooyiga dalka mosambiq lix toddobaad kadib markii duufaanta kale ee idaai ay ku dhufatay guud ahaan bartamaha dalka iyadoo burburisay xaafado islamarkaana xaaqday dalagii beeraha ku dhowaadna baabi'isay magaalada dekedda ee beria duufaantaas ayaa dishay in ka badan kun qof kuna dishay dalalka mosambiq malawi iyo zimbabwe subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal markanna puntland maamulada puntland iyo galmudug ayaa ka hor yimid sharci ku saabsan doorashooyinka oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa shalay ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka xeerkan ayaa ahaa mid horey loo ansixiyey balse wax kabedel lagu sameeyey sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye waxaa la hor keenay oo ansixin loo keenay sharciga doorashooyinka qaranka oo la ansixiyey maanta sharcigaas oo ah halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka kuwo kaloo muhiimena way jiraanoo badan oo wasaaradda ag yaalla oo shuruuca oo laga sugaayo oo aan rajaynayno inay isu soo raacaan si hannaanka federaalka oo la sugaaya dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan xeerkan oo ah mid ku saabsan sida wax loo dooranayo iyo meelaha laga dooranaya ayaa qaar ka mida dadkii akhriya waxa ay sheegeen in qodobada qaar ay keeni karaan ismariwaa dambe intase aan la gaarin eegista qodobada muranka keeni kara ama lagu kala aragti duwanaan karo ayaa waxaa diidmo ka keenay maamul goboleedyada soomaaliya qaarkood maamulka puntland ayaa soo saaray gelinkii dambe ee shalay war-saxaafadeed ay ku diidan yihiin ansixinta ay golaha wasiiradu ansixiyeen xeerkan cusub wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dimuqraadiyadeynta ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa v o eda u sheegay in aan maamulka puntland laga talagelin xeerkan ay golaha wasiiradu ansixiyeen in arrintaas runtii galab maanta ayay xogteeduna soo gaadhay in xukuumadda qolaha xukuumadda dowladda federaalka ay ansixiyeen xeer lagu sheegay inuu yahay xeerka doorashooyinka annagu ka puntland ahaan xeerkaas wax xog aan ka hayna ma jidho geedi socodka uu soo maray iyo sidii lagu soo diyaariyey ansixintiisuna waxay u muuqataa markii hadda la fiiriyo habka loo diyaariyey inuu yahay mid dastuurka dowladda federaalka ee kumeelgaarka dowla dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalka barbar marsan sidoo kale wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug abshir cabdi shiikow ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku habboonaan lahayd inay la tashi la samayso maamulada dalka isagoo xusay inaysan maamulkooda waxba kala socon ansixinta xeerkan
sidaad og tahaba dalku runtii wuxuu qaatay federaal waxaa la dhisay dowlado xubno ka ah dowladda federaalka ah runtiina waxaad moodaa dalku inuu ku socdo wadatashi iyo isaskarad mararka qaarna meelaha xasaasiga ah in laga fadhiisto oo go-aan midaysan lala gaaro bulshada soomaaliyeed gaar ahaan axsaabta iyo dowlad goboleedyada runtii maalmihii dambe xoogaa waxaa jiray wadatashi la-aan arrinta ku aadan dowladda federaalkuna runtii way dadaaleysaa laakiin waxaad moodaa in dadaalkaas uu yahay dadaal qabiic ah oo runtii stakeholderskii laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan aad moodo inay banaanka ka joogaan marka de waxaan isleeyahay kolley baarlamaankiina waa u dhiman yahay annagu ka dowlad goboleed ahaana waxaan isleenahay arrintaasu waa waa waxaa waktigeedii ka hormarta iyadoon lala tashan stegyadii balse wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriya ayaa sheegay in sharcigan uusan ahayn mid cusub balse uu yahay mid horay dhinacyada ay qusayso ay iskula meel dhigeen kulan ka dhacay magaalada baydhabo haddase lagu sameeyey sixitaan yar
sharcigu wuxuu soo maray heerar badan markii ay ugu muhiimsanayd waxay ahayd bishii juun shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabta baydhabo oo looga soo heshiiyey qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey oo kala ahaa hannaanka doorashada iyo hannaanka deegaan doorashada oo micnaheedu yahay qaabka qofka soomaaliga ah oo muwaadinka ahi uu u dooranaayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranaayo labadaas arrimood oo kalea horaa looga soo heshiiyey sharciga golaha uu maray baarlamaankuu soo maray madaxweynaha saxeexay sharci dhaqangalahoo ahaa sharciga markii loo geeyey ciddii isticmaali lahayd oo fulin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka waxaa laga arkay cilal cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday wasiirka arrimaha gudaha puntland waxaa kaloo uu sheegay inaysan jirin wax qodobo gaara oo hadda uu tilmaamayo oo xeerkan ay ka dhibsanayaan balse tan guud ay tahay in ay meesha ka maqan tahay xaqii ay maamul ahaan u lahaayeen in laga talageliyo masiirka dalka waanaad og tahay inta badan markii la fariisiyo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa huseeya arrimahan doorashooyinka marka ayay imaan kartaa in laga hadlo qodobada la qaadanayo iyo sida loo qaadanayo dastuurka ayaana go-aan ka gaari doona hanaanka uu u ekaanayo doorashooyinka la geli doono laakiin falastiinay marra ma shaqaynayso in dalkaana la rabo in la dhiso dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey inta la dhinac maro lala yimaado kuwa jeebka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarig jiidka noocan oo kala hay usoo baxa marka isku soo wada duube waxay tallaabadani caqabad cusub ay hor dhigaysaa xiriirkii maamulada dalka qaarkood iyo dowladda dhexe oo aan markii horeba wanaagsanayn sidoo kalena waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socto qabanqaabada kulan dhammaadka toddobaadkan ka furmaya magaalada garowe oo ay leeyihiin dowladda dhexe iyo maamulada dalka
warbixintii falastiin axmed iimaan ayay ahayd ee inooga diyaarisay maamulada puntland iyo galmudug oo ka hor yimid sharci ku saabsan doorashooyinka oo ay shalay ansixisay dowladda federaalk ee soomaaliya markana nairobi maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya ka socday shir ay wada yeesheen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya haddaba madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey shirarkii ay magaalada nairobi ku yeesheen wariyaheenna qadar maxamuud xareed ayaa nairobi nooga soo diray warbixintan
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa markii uu shalay tegay magaalada kismaayo waxa uu ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey shirar isaga iyo qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay magaalada nairobi kula yeesheen safiirada beesha caalamka kuwaasoo uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii soomaaliya horumarkeeda looga wada shaqayn lahaa safar baan ku aaday nairobi safarkaasi wuxuu lahaa jeedooyin kala duwan oo badan laakiin waxay noqotay waxaa asalkii in guud ahaan si kadisana aan isugu nimid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood oo socod u yimid iyo beesha caalamka safaaradahaba taasoo waxaan ka hadalnay ahayd soomaaliya inay xaaladday marayso horey looga sii wadaba inayna dibdhac aynan u baahnayn waxa laga qaban karana ay tahay soomaaliya inuu qof waliba garto marxaladdii ay shalay soo martay meeshay maanta taagan tahay iyo siday hore ugu sii socon lahayd taasaa waxay ahayd shayga asalkii aan isweydiinaynay
mar uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka maamulka jubbaland wuxuu sheegay inay qabanayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo qofkii ku guulaysto si nabadgelyo ah loogu wareejinayo culayska laga soo maray waxa aan raadinayna waan garanaynaa marka haddii markaa aan sidaas u garanayno ma doonayno inaan hal tallaabo dib u qaadno hadday doorasha dhacaysa waxaan rabnaa doorasho xor ah oo xalaala oon cidi faragelinaynin oo sharciga lagu dhaqmayo inay dhacdo waxaan doonaynaa cidda ku guulaysatahay inay dhaxasho sistem aayagal ah lagu shaqeeyo raad lahaa meel laga bilaabane siyaasiyiinta deegaanada jubbaland ee dhaliilsan qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada madaxtinimada ee jubbaland ayaa madaxda maamulka jubbaland ku dhaliilaya inay doonayaan inay isdaba mariyaan doorashada axmed xasan cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta isbedel doonka ee deegaanada jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuu ka dhawaajiyey inay soomaaliya ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah jubbaland waxaa kusoo socto doorasho madaxweyne axmed guddigan hadda lasoo dhisay doorashooyinka iyo xuduudaha jubbaland xeerka lagu dhisay waxaa ku qoran qodob ka mid ah saddex xildhibaan ayaa lasoo gudbinayaa oo nominated ah kadib ayaa laga dooranayaa guddiga ayaa go-aan ka gaaraya qofka xildhibaanka noqonaya halkaa waxaa ka cad marka in doorashada ay tahay doorasho musuq maasuqa waxaana meesha ka baxaya rabitaankii beesha inay rabeesha soo doorato qofkii ay rabtay suldaanka inuu soo saxiixo qofkii uu rabay kadibna uu ku matelo baarlamaanka jubbaland haddii suldaankii rabitaankiisii saxiixiisa una shaqaynaynin beesha rabitaankeedana ay shaqaynaynin saddex inoo keena hal baan kala baxaynaa doorasho xoro xalaala kama dhici karto wax la aqbali karana ma aha cabdimaalig cabdulaahi ibraahim oo ka mid ah aqoon-yahanada jubbaland ayaa qaba fikir ah in loo baahan yahay in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ee jubbooyinka ay wadahadal wax ku xaliyaan islamarkaana ay qabtaan doorasho xalaalah waxaa imaan doontaa in macaaradkan dawaligooda ay qaylida wadaan muxuu ahaa nimankan dowladda hadda muxuu ahaa ka tirsan ama madaxweyne ha noqdo ama golihiisa wasiirada ha noqdo ama dowladdiisa kaleba ha noqotee in ayagana ay difaaca ku jiraan halkaa markaa meesha ay laba dibi ku dagaasho waxaa layidhi cooska ku burburaay in dadka shacabka ee masaakiinta ee kasoo la soo daalaadhacay dhibaatooyin iyo dhimasho muddo hadda soddon sano kor u dhaafayso dhibaato ka badan inay muxuu ahaa waxay hadda ku jiraan in dhibaato ka badan ay ku timaadahay arrintaa keenaysa marka waxaan kula talin lahayn in is-afgarad iyo heshiis iyo in barnaamijka lagu wajaho khilaafaadka yaryar ee la kala tirsanayana in lagu dhammeeyo nadaam iswaxwarsiga in lagu dhammeeyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa bishii hore magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee jubbaland waxaana weli madaxweynaha laga sugayaa inuu soo magacaabo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka jubbaland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal jumco wanaagsan siyaasadda dhaqaale ee maamulka madaxweyne trump ayaa saameyn waxa ay ku yeelatay ganacsiga iyo shaqooyinka baabuurta xamuulka ama taraagyada gobollo badan oo maraykanka ah gobollada ay arrintan saamaysa waxaa ka mid a gobolka ohio oo ay soomaali badan ku nool yihiin kuna shaqaystaan baabuurta taraaga oo isugu jira milkiilayaal iskale shirkado yaryar oo taraagya ah iyo weliba darawallo shaqaalahooda ka mid ah haddaba sida ay arrintan u saamaysa ayaa wariyaha v o eda cabdiqaadir samakaab waxa uu ka wareystay cabdishakuur salaad maxamed oo ka mid a milkiilayaasha iskale shirkadaha baabuurta xamuulka ee taraaga loo yaqaano oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio
wallaahi arrintan waa almost qoys walba oo soomaaliyeed gobolkan ohio ama united states way saameysay tracking businesska soomaalida almost waa ku wadi jiraan marka boqolkiiba sagaashan ayaa la dhihi karaa wayna saameysay arrimahan goormay soo bilowdeen wallaahi islowgan azimadan sanadkii hore dhammaadkiisii ayay bilaabatay bishii november ayay kasoo bilaabatay oo konton sano oo maraykanka hadda lasoo dhaafay arrintan oo kale maysan dhicin ayay hataa newska maraykanka ma arkino ay sii daayeen sanadkii hore maxaa sababay marka arrimahan
arrimahan waxay la xiriirtaa canshuuraadka badan ee lagu soo rogay wadamada ganacsiga laleh ee dalka maraykanka sida china oo kale marka saas ayaa soomaalida kulley iyo dadka kaleba marka newska aad fiirsanaysid ayay maaragti arrintaas ayay ayay la xiriirtaa ayay leeyihiin marka hadda xataa ganacsiga alaabaha aan qaadno waxay qaadaan soomaalida markay kuu sheegayaan brokeriska waxaan qaadnaa alaab in la qaado la rabay augusto september sanadkan ayaa lasii qaadaa marka lacag aada u yar iyo islow aada u ba-an ayaa ka jira maaragtay freydki ayaa aada usii yaraanaya adiga waxaad ka mid tahay ee milkiilayaasha ee shirkadaha traaga marka adiga iyo shaqaalahaaga ee maxaad noo sheegi kartaa oo saameyn ah oo ay idinku yeelatay wallaahi aniga saameyn xoog la ayay igu yeelatay combanigayga almost waa kala diray january dadkii ila shaqeynayay honor operatorska ahaa waxaa soo haray keliya taraagyadii aniga gooni aan ulahaa laftirkeyga shaqaalahayga laftirkiisa qaar ayaa maaragtay shaqadii ayaan ka joojiyey maxaa yeele waxaan loosgarey contracti badan ayaan ayaan loosgarey laftirkeyga oo waxaa la iisoo diray emailo iyo iyo wicitaan baa laiskugu kay soo daray in aan loosgareeyey oo faliidkooda ama darawaliintooda ay combanigii aan contractiga ka haysta afar sano ay u wadi doonaan faliidyadooda ayay noo sheegeen marka anigu laftirkeyga saameyn weyn iyo saaxiibadayba saameyn weyn ayay ku yeelatay maarata arrintan ee hadda baabuur badan oo taraag ah oo aada lahaydeen ayaa jirta maxaad ku samaynaysaan taraagyada inta badan soo waxaan ku samaynay waa baarkin garaynay waxaan waxaan waxaan ka dhibnaa baarkin laadka ayaan lacagta dhibnaa bishii darawaliintiina shaqadoon waaye oo meelo badan ayay maaragtay u kala shaqo tageen qaarkood maalin walba ku soo wacayaan maadaama dadkii hore aan experienceig u lahaa businesska mar walba waxaa lagu weydiinayaa shaqo shaqana ma hayno marka indida oo waddankan aada noogu soo horreysay business ugu horreysay iyo raashiyaanka iyo dadkaas ayay u shaqo tagaan soomaalida laftirkooda xataa waxaan maqlayay kambaniya qaarkood u waceen darawaliintooda baabuurtii way ka dhigeen kambaniyada xataa laftirkooda maraykanka ee waaweynaa oo haya combany weyn oo ka jiray falcon transportation asiga xataa newska waxaad ka arkaysa last week in ay maaragtay baabuurtooda nin walba meeshii uu darawalka waday gaariga inuu joojiyo xataa darawaliinta ay lacagta ay dhiibi waayeen siin waayeen meeshaas ayay maaragtay qof walba meeshuu joogaha istaaga ayay dheheen toddoba boqol oo track ayay lahaayeen falcon transportation out of yongston ohio wayna ka degeen businesskana waa ka baxeen marka annagu waaba dad iska yaryar small business aan nahay marka wallaahi waa arrintaas aad aada iyo aad ayay noo saameysa ma garata hadda qorshihiina kan xiga muxuu yahay wallaahi aniga soomaalida waxaan kula taliyaa my experience in maaragtay ay joongareeyaan kambaniyada waaweyn projectigooda howl yeer haystaan maaragtay contract haystaan inay joongareeyaan si ay at least uga helaan daily basiskooda ay uga helaan saas ayaan maarata kula taliyaa iyo also in maaragtay soomaalida ay maaragtay ay join ay ay sameeyaan union minority organisation ayaan wadnaa in ay samaystaan si ay ku helaan contract from the government ama kambaniyada waaweyn minority organisation markaa tahay adiga oo kambanigaaga yar leh ayaa join garayn kartaa iyo rugta ganacsiga also oo shan sano ka hor aan samaynay jumb business jumberska aan columbus ohio sidoo kale waa kula talin lahaa soomaalida inay join garayaan maxaa yeele commercial drives lesson markaa weytid waxaa tahay ganacsade marka taasna waa kula talin lahaa soomaalida kaasi waxau ahaa cabdishakuur salaad maxamed oo ka mida milkiilayaasha baabuurta xamuulka wuxuu u waramayay waryaheena cabdiqaadir samakaab
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii amuuraha islaamka waxaa inoo haya xuseen bare
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka magaalada muqdisho waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey kulan ay isugu yimaadeen culamaaudiinka soomaaliyeed kaasoo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo dhibaatooyinka haatan ka taagan culimadii kasoo qayb gashay kulankaasi ayaa soo bandhigay bayaan ay ku tilmaameen in uu yahay mid loogu talagalay in xal loogu helo dhibaatada soomaaliya haddaba faahfaahinta bayaankaasi iyo waxyaabihii kasoo baxay waxaa inoo haya sheekh cali wajiis bayaankaas wuxuu ku saabsanaay dhowr arrimood oo dalka soomaaliya aada u khuseeya mid kamid a wuxuu ahaa xarakada shabaab oo dalkan hadda colaado badan ayaga dowladda oo ka ka dhexayso muddo dheerna ilaa toban sano maaragtay dan dagaal halkan ka waday diintii islaamkana sheeganaya inay ku dagaalamayaan dadkan culamada soomaaliya maadaama ay yihiin dadkii ahludiinka ahayo diinta iyagu dhaxalkeeda hayay oo aqoonta durugsan u lahaa waxa ay isu yimideen iyagoo ka badan boqol iyo labaatan caalin oo diina daafeeda isaga timid inay arrintaas shabaab ay wax iska yidhaahiin duxuuf badan baa laga diyaariyey waxaa kamid a in xarakadaas dagaalada ay ku hayso soomaalida in la caddeeyey in waxa ay dilaysa dad muslima ay yihiin dowladda soomaaliya dowladda islaam ay tahay dhiigga ay daadinayaan xataa dadka aan muslimka ahayn oo aan ayaga dagaalka ku haynan dhiig in laga daadiy aysan banaaneyn qofka caqiidadiisi loo dila aysan ahayn wax sax ah oo diinta islaamka ilahi qur-aanka la ikraha fi diin layskuma khasbo dacwo ahaan la isugu sheegaa waa laisku qanciyaa marka dagaaladaas ay wado inay joojiyaan waa ugu baaqnay waana cadayna diin ahaan inaysan saxahayn waxaa kaloon ugu baaqnay in wadahadal la furo oo culimmadu ay diyaar u tahay inay diin ahaan xiwaar ula gasho dowladda iyo ayagana la dhexdhexaadiyo qodobkaas aad baa loo bisleeyey qodobka labaadoo laga hadla wuxuu ahaa xaaladda dalka ee siyaasadda la qiimeeyey iyo nabadgelyo waxaa soo baxday in daldaloolo badan ay jiraan dowladda hadda jirta inkastay aada u dadaalaysa laakiin taxadiyaad badan iyo colaysyo badan ayaa hortaagan waxaa ugu muhiimsan dib u heshiisiin dhab ah oo siyaasadeed inaysan weli jirin oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kala taagan yihiin mucaaradka oo baa labada aqal ku jiro baarlamaanka aqalka walaa shacabka u badan in badan oo kamid a iyo mas-uuliyiin hore oo dalka usoo qabtay iyo dowladda dhexe istaraatiijiyo qaran oo dhab ah inaysan jirin waxaan aada u kala socnayn in dowladda lagu dhaliilo khaladaadkeeda ama gaabinta ka gaabisay iyo in khatar la geliyo wadajirka ummadda iyo istaraatiijiyada dalka lagu badbaadinayo in laysku tuumo farqiga udhexeeya marka arrimahaasna anagoo ka duulayna waxaan ugu baaqnay dhammaan dadka soomaaliyeed iyadoon loo qaybin dowlad iyo gobol maamul goboleed iyo mucaarad iyo maxaafid inay ilaahay ka baqaan oo ay kelimadooda mideeyaan oo ay dalkan iyo dadkan ay dhibaatada ay ku jiraan ay ka saaraan deg degna ay u heshiiyaan culimaduna inay kaalin ka qaadan doonto hormuudnimo ayay ay isu sheegtay oo bayaanka ku jirtay qodob saddexaad oo aada muhiim wuxuu ahaa in dadka diinta islaamka oo ah diinta keliya dadkan ay isku aamini karaan iyo nidaamka shuruucda dalka maadaama dastuurka sacdu qoraayo in garsoorka iyo habdhaqanka dowladnimada hadday noqoto dhinaca la dagaalanka musuq maasuqa dhinaca qabyaalada oo aada u xun dhinaca amni darada dalka laga sameynayo dhinaca hantida dadkao qaranka oo layska xalaaleysto oo layska boobayo iyo garsoorka laftiisa oo aan aada u hufnayn oo daldalalo badan ay ka jiraan oo diinta wax badan oo kamid ay kala marsan yihiin iyo garsoorka qudaada lafteeda golihii adeeg garsoorka aan dhisneyn oo tilmaamihii sax ahayo la rabo in garsoorka lagu dhiso aan lagu dhisin arrimahaas oo dhanna waxbaan ka niri marka arrimahaasa laga hadloola dhibaatooyinka soomaaliya ka taagan marka laga yimaado arrimaha argagixisada iyo musuq maasuqa iyo khilaafaadka siyaasadeed ayaa waxaa lagu tilmaamaa in arrinta ugu weyn ay tahay qabyaalada iyada oo loo adeegsanayo siyaabo kala duwan haddaba maxay tahay sida arrintaasi wax looga qaban karo waxaa arrintaasi faahfaahinaya mar kale sheekh cali wajiis waxaa la istusiyey horta oo buxuus badan baa meesha ama qora qoraallo badanaa lagu soo diyaariyey rag badan oo dadka aqoon durugsan uleh arrimaha ijtimaaciga iyo diintana waa hadleen waxa las la laisla gartay qaabka qadiyaalada dhibaatada ay leedahay iyo manaaficda ay leedahay dadku inaysan ilaa hadda aysan garan sababta keentana waxa waaye qabiilka horta ilaahay baa abuuray oo ceeb ma aha wajacalnaakum shucuuban qabail tacaaruf waa ilah yidhi in laakiin qabiilka laisugu hiiliyo si gardarre ah ayaa dembi ah oo cid kale lagu dulmiyo ama lagu faano oo jaahili ah marka waxaa loo baahan yahay marka in la abuuro istraatiijiye xadgudub aan ifraad iyo tafriid midna aan lahayn xadgudub iyo gaabin aan lahayn oo ah qabiilka kaalintiisana in looga faa'iidaysto wixii wanaag oo leeyahay xumaay xumaantiisana in la reebo waxayna ku imaan kartaa in diinta islaamka iyo dhaqanka suubanida soomaalida dib loo soo noolay intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijkeenii amuuraha islaamka markana dhinacii heesaha
dhof jacayl udarana
teleefonka soo dhaca heestii dhoof casha codka xaawakiin idaacaddeenna aroornimo ay gabogabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan farsamada iyo isku dubridka idaacadda waxaa inoo joogay bashiir abikaritaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo
markii ah dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan oo la kaqoo Wali waan rusugaya Nunca chegar
everybody else did that. It would